haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka dhegeystayaal waxaana uu ku saabsan yahay howlaha horyaalla ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya waxaa muqdisho uu nooga soo diray xasan kaafi qoyste
jumco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno howlaha culus ee horyaalla ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha soomaaliya iyo nooca xukuumad ee laga filayo in ra-iisul wasaaruhu uu soo dhiso sidoo kale waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa qaabka loo hirgelin karo qodobadii ka soo baxay shirkii ugu dambeeyey ee madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyadu ku yeesheen magaalada muqdisho iyo ugu dambayntii qaabka lagu heli karo xasilooni siyaasadeed oo ay ku wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim brofesor sonkor jaamac geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicasiis nuur caabi iyo cabdulaahi mahdi xuseen oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo cabdulaahi mahdi madaxweynaha soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay xamse cabdi barre haddaba sidee u aragtaa magacaabistiisa maxayse yihiin howlaha culus ee horyaala ra-iisul wasaaraha cusub run ahaantii madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu magacaabay sidaan wada ogsoonnahay doctor xamza oo u magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya dhamaantii guud ahaan soomaaliya way soo wada dhaweynaysaa waxaan rajaynaynaa inuu noqon doono ra-iisul wasaare ummadda soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan yani siday usoo dhaweeyaan isaguna inuu ugu adeegi doono waana laga fili doonaa kole inu hawl badan qaban doono marka ani ahaan aad ayaan usoo dhaweynaynaa magacaabista ra-iisul wasaare xamza waa tahay brofesor sokor sidee u aragtaa magacaabista ra-iisul wasaaraha maxayse yihiin howlaha culus ee ra-iisul wasaaraha horyaalla
awalan anugu hadda kahora waa ka hadlay madaxweynuhu inuu magacaabo qofuu yaqaan isagu oo uu isagu doortay oo ku yaqaano kalsoonina uu ku qabo taas waxay daboolaysaa dhaqankii soo jiraydka ahaayo aanu horey u baranay madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiisiiyo isqabta sanadka u horeeya ama ka labaad hadhowna timaada dowladiiyo hakad gala waxaan filayaa marka inuu ku doortay shakhsiyan kalsooni uu ku qabo taasna ay keeni karto dowlad stable ah inay afartaa sano ay dhisanto taas waa midda doorashada premierka premierka waxaa horyaala in uu meeshii ay marayso dowladnimadu wixii ka hagaagsanaana uu hore uga socdo wixii ka khaldameyna uu dib inta u eego dib u eego national development planka hadda jira oo n d p nine oo ka turjumaya prioritiga dowladda soomaalidu ay leedahay labaiyo labaatanka ilaa labaiyo labaatanka ilaa afar labaatanka afartan sano isla markaana uu dowladdii hadda baxday u dambeysay firaaqii ay abuurtay iyo khilaafaadkii jiray uu dab isugu soo celiyo uu abuuro jawi muhiimadiisu ay tahay in hore loo wada socdo lana wada shaqeeyo
madaxweynaha waxa uu noo sheegay inuu ku doortay aqoontiisii waaaragnimadiisa iyo xiriirkii shakhsiyada ee ay wada lahaayeen oo dhanka shaqooyinka ah inuu yahay qofka ku habboonee xilligan ka bixi kara balse markaad usoo gudubtaa shaqooyinka horyaala ee qaar ayaga ayaa labadooda ayaa afka ku dhuftay oo ay ka mid yahay macnaha arrinta abaaraha ee dhamaystirka dastuurka wanaajinta xiriirka dowladda dhexe dowladda federaalka arrinta somaliland iyo wax la mid ah laakiin qodobka aan isleeyahay waa ugu muhiimsan yahay oo prime ministerkuna uu afka ku dhuftay oo ahayd xasilooni siyaasadeed dhammaan sida aan wada xasuusanno waxyaabihii soomaaliya hakiyey waxqabadkii horumarkii iyo in loo gargaaro baniaadamka waxay ahayd xasilooni darro siyaasadeed oo ka dhalata arrimaha dastuuriga arrimaha doorashooyinka so marka waxaan isleeyahay arrinta uu brimisterka ugu horreysay uu ka dhawaajiyo oo ahayd xasilooni siyaasadeed in isfaham uu dhex mara dowladda dhexe dowlad goboleedyada sidoo kale isfaham siyaasadeed uu dhex mara dowladda xukuumadda fulinta ah iyo baarlamaanka waa waxyaabaha ugu horreeya uguna muhiimsan ee brimisterka laga rabo oo si ay u taabagasho himilooyinka madaxweynaha uu meesha ka sheegay inuu gaarsiiyo soomaaliya muddada xileedkiisa oo afarta sano soo socota waa tahay cabdicasiis nuur cabdi waa mahadsan tahay xasan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu asiibay magacaabista ra-iisul wasaare xamsa wuxuuna ku asiibay inuu yahay xamsa shaksi aqoon leh oo akaademi ah sidoo kaleeto aqoon buuxa ka haysta dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya intaba madaxweynuhuna aqoon dheer oo waqti dheer ah oo wada shaqaynla weliba inuu maarata la soo yeeshay waxaan aaminsanahay howlaha hortilinta le u yaala ra-iisul wasaaraha cusub iyo xukuumaddiisa marka la ansixiyey kadib inuu qabto doorasho qof iyo cod ah oo u howlgalo hadalkan ama mid ka duwantii lasoo maray sidoo kaleeto in xukuumaddiisu kala shaqayso golaha shacabka dhammaystirka dastuurka kaasoo muddo dhejiitamayay qodobka saddexaadka oo muhiimka waxaan is leeyahay in xukuumaddiisu maaragtay ay ku shaqayso hindisidii madaxweynuhu soo bandhigay oo ahaa soomaali heshiis ah dunidana heshiis la kaasoo runtii muhiim u ah xilligan in laga shaqeeya xasiloonida soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha oo ah qodob muhiim ah taasoo aasaas u ah in hadhowti xasiloonida dalka iyo in laga shaqeeyo doorasho qof iyo cod ah ugu dambeyn waxaan leeyahay taabagelinta federaalismka iyo daadejinta dowladnimada golaha xukuumadda cusub ee lagu wado inuu soo dhiso ra-iisul wasaare xamse halkee habboon inuu ka keeno ma baarlamanka gudihiisa mise dibaddiisa tee habboon ansiiyo brofesor sakor
su-aasha ugu adkeyd baad igu soo hormarisay anigu maba laalaabanayo waxaa ii muuqata in la gaaro xilli golaha wasiiradu maadaama ay yihiin executive technicians in laga doorto dibadda haddii laga maarmi waayo shakshiyaad baarlamaanka ku jira oo kooban laakiin muhiimaddu inay noqoto technocrats dibadda ka yimaada golaha baarlamaanka uu ku ekaado xerdejinta iyo dowladda inay ku sameeyaan duljoogtayn laakiin haddii labadii isku milmaan waxaa muuqanaysa oo aanu kusii jiraynaa dhaqankii hore u jiray oo ahaa fulintii iyo xeerdejintii oo isku milma taasna waa dhaqan aan hore u baranay aana badan aan laga maalumin waa tahay ansiiya wasiirka
sida ku cad dastuurka macnaha xukuumadda waxay ka imaan kartaa baarlamaanka gudihiisana way ka imaan kartaa gudihii bannaankana way ka imaan kartaa laakiin qoondadaas keliya maa qoondada baarlamaanka keliya wax lagu fiirinayo sidaad og tahay waddanka iyaga wuxuu ku salaysan yahay wax la yidhaha four point five oo qabiiladii laftigooda ay ka kala imaanayaan tixgelin ayay u baahan yihiin sidoo kale rag iyo dumar inay yihiin ayada laftigeeda tixgelin ayay u baahan tahay laakiin aniga haddii la yidhaha ku habboonaanshaha waxaan fiirin lahaa in la yidhahdo aqoonta waayo aragnimada iyo hubnaanta qofka noqonaya oo xukuumadda ka noqonaya taas ayaa ah midda go'aaminaysa inuu qofkan yahay qof u qalma inuu hogaamiyo ama wasaarad ama uu ka tirsanado golaha wasiirada ee aan loo fiirin keliya xukuumadda ma waxay ka imaanaysaa baarlamaanka mise bannaankay ka imaanaysaa qofka kartidiisa iyo shaksiyadiisa iyo hufnaantiisa ayaa go'aaminaysa cidda ku habboon inay hogaamiso cabdicasiis waa mahadsan tahay ani waxay la tahay xukuumad isku dheelitiran mar koobaadna ma ahan muhiim qofka baarlamaanka ku jira ama baarlamaanka dibadiisa jooga lakin waxaa muhiima shakhsiyadda qofka inuu yahay qof hufan akaademi ah fahansan dalku meeshuu maraayo meeshuu ka yimid iyo meesha loo socdo intaba marka waxaan aniga ku tali lahaa inay noqoto xukuumad isku dheelitiran oo qaybna ka timaada baarlamaanka si u yaraadaan mooshinada iyo conflicti ka dhex jiri jiray xukuumadda iyo maaragtay iyo xildhibaanada qaarna ay ka yimaadaan dad haldoor oo aqoon-yahana soomaaliyeed oo dibadda ka ah xildhibaanada labadaba taas waxay keenaya inay isdheelitiranto xukuumaddaas ay noqoto mid waaqac ka shaqey karta wartahay cabdullaahi mahdi haddii aan ku siiyo ra-iisul wasaaraha xaggee habboon in golihiisa xukuumadda uu ka keeno
isagoo u fiirinaya shaksiyadda ama aqoonta ama hufnaanta ama kartida uu shaksigu leeyahay in lagu fiiriyo ama ka yimaado baarlamaanka ama baarlamaanka bannaankiisa laakiin maadaama ay jiri karaan dad badan oo khibraddii iyo aqoontii loo bannaanka jooga oon baarlamaanka ka mid ahayn baarlamaantarigana iyagu ay rodi shaqo wadanka u hayaan anu waan qabaa in dadka banaanka laga keeno inta badan dhab ahaantii waxaa lagu xasuustaa maxamed xasan maxamuud xilligii hore uu soo galay lixii toban golaha wasiirada aad ayuu u gaabiyey sidaan xasuusano dhab ahaantiina haddana kulley waxaan filaynaa wax ka duwan ama yani tallaab ka duwan tallaabadii tallaabooyinka hore loo qaadi jiray in ra-iisul wasaare ay madaxweyne igoo wada tashi samaynaya inay kulley keeni doonaan midda kalena anigu ma qabo baarlamaanku already shaqa loo idmada shaqada sharci dejinta ayay tahay shaqadooda mana qabo inay yani wax culaysa ku noqon karaan haddii dadka banaanka laga keena ama hadda iyaga la doortana inkastoo hadda ay jirto dad badan u xusub duubayaan ama xildhibaanada xildhibaan walba uu rabo wasiirka inuu asagu helo laakiin waxaan qabaa kulle in la helo sida uu ra-iisul wasaaruhuba yiri xasilooni dhan walba oo soomaaliya taas haddan ugu jirta wasiir maxamed mukhtaar sida aynu ognahay dowladihiina soo maray waxaan uga baranay khilaaf iyo muran soo kala dhex gala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddaba sidee looga baaqsan karaa inay dhacaan isfaham waa labada mas-uul ka dhex dhacaa iminka taariikhdaas haddaan dib ugu laabano labada kun ilaa iyo hadda saddex toban ra-iisul wasaare soo maray dalka wax saddex sano gaaray waxaa laga hayaa khayre iyo caligeedii sidoo kale wax waqtigoodii dhammaystay oo aan macnaha baarlamaanka uusan ceyrin waxaa laga hayaa gaas maxamed cabdi yuusuf iyo brimiserka hadda jooga rooble marka taa waxay ku muujinaysaa mar walba ugu yaraan toban ra-isul wasaare in baarlamaanka uu ceyriyay taana oo salku ku haysa khilaaf soo dhex maray madaxweynaha iyo ra-isul wasaarihiisa marka arrinta ma aha dastuurka inaanu caddeyn maaha arrimaha macnaha waxaa laisku qabtaa qadiyado gaar ah ayaa laisku qabtaa marka qaabka aan u xalin lahayn ayaa culays ka jiraa sababtoo ah macnaha waxaan karti badan lahayn hay-adihii dastuuriga ahaa hay-adihii cadaaladda ahaa ee kala saari lahaa haddii arrin laisku qabto ayaa macnaha aanan si fiican ugu taabagelayn sidoo kale baarlamaanka ayaa waxaa laga yaaba laftigiisii doorkii laga rabay inaanu qaadan marka taa ayaa waxay keentaa in isku dhaca ama aragti kala duwanaanshaha madaxweynaha baraaministarka in hay-adihii xalin lahaa aanay xalin oo ay keento in la ceeriyo ama macna kalsoonida laga laabto ra-isul wasaaraha marka hadda waxaan rajaynayaa in mudaxileedka hadda jiro culayska la saaray in hay-adihii cadaaladda ahaa dib u habeen lagu sameeyo la helo cadaalad ka madax bannaan xukuumadda iyo baarlamaanka ka madax bannaan oo si hufan u xukumi karta haddii khilaaf siyaasadeed u yimaado waa tahay cabdicasiis sidee looga baaqsan karaa khilaaf ka dhex curta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha aniga waxaan aaminsanahay badanaa soomaalida maadaama four point five ay ku dhisan tahay sidoo kaleetana madaxweynuhu saaxiibo badan uu leeyahay oo kala duwan badanaa waxaa dhici jirta in madaxweynaha horta ra-iisul wasaaraha loo keeno aniga waxaan aaminsanahay waxay kaga duwanaan kartaa ama looga gudbi karaa wixii hore horay u jiray in hadda madaxweynaha jooga iyo ra-iisul wasaaraha hadda la magacaabay xamsa inay yihiin dad isku cusub aynan ahayn oo ah dad shaqo wadaag ah muddo dheer marka historiga dib loo raaco laba qof oo istaqaana ay yihiin waxaana aaminsanahay aqoon ayuu kusoo xushay uu yaqaano shakhsiyadiisa iyo nooca uu yahay taasoo kale waxay haddana fududaynaysaa inay wakhti dheer isla jaan qaadaan waxaanan aaminsanahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud intuu joogo si looga maaragtay gudbo wixii hore uu jiri jiray in maxkamadda dastuurka dalka uu dhiso taasoo muhiim u ah xalinta khilaafaadka oo dalkeena dib u dhigta runtii muddo dheer marka waxaan aaminsanahay labadan qof oo madaxweynaha ay ra-isul wasaaraha inay yihiin labadii qof oo ugu mudnaa madaxweynuhuna marxalad adag ayuu soo baxay oo noqday madaxweynihii dalka uu ku noqday ra-isul wasaaruhuna wuxuu noqday ra-isul wasaare uu ka baaraan digay wakhtina uu haystay madaxweynuhu shakhsiyadiisana uu aqoon u leeyahay ra-isul wasaarahana badanaa waxaan daawanay khudbooyinkiisa inuu yahay qof waaqiciya oo fahamsan dalka meeshuu maraayo meeshuu ka yimid iyo meeshuu u socday iyo waxa loo baahan yahay iyo xasilooni inuu dalkaanu maanta u baahan yahay marka waxaan is leeyahay inuusan dhici doonin khilaaf waana dhici karaa khilaaf waa bini aadam laakiin waxaan aaminsanahay wax kasta oo khilaafka loogu gudbi lahaa waa in maanta lasii dejiyo maaratay la jeexo ansiya cabdulaahi mahdi isla su-aashan su-aashan ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu hadday isku dhacaan ama isku dhexdu yimaado dhab ahaantii soomaaliya waxyaaba dhibaato ka taagan tahay waa qaabka awoodda madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha ayaa ah mid aan kala caddayn oo taas ayaa conflictiga abuuraysa ama culayska ka imaanaya laakiin haddana dadaal iyo waaqicinimo iyo iska warqab iyaduna meesha kama marna oo madaxweyne xasan maxamuud kulley dr xamza oo ra-isul wasaare u magacaabay wuxuu ku magacaabay ku doortay aqoon fogo u leeyahay iyo dad hore iskula soo shaqeeyey inkastoo wuxuu bini aadan yahay naf iyo dadkuna shaydaan iyo naftuna ay weheltao dadka loo kala war xumeyn karo maslaxado siyaasadeed iyo dana caam ahoo jira ay mar walba dadku waxa isku dira ay tahay ama in aan qofku uu soo muuqdo ama inuu qofku waxyaabo badan oo qaabkan power sharinka ay ka mid tahay ayaa inta badan culayska keena ama in shaksiga dad saaxiibadii ay yidhaahdaan wixii adiga aad bundeed ayuu ayaadan ayaadan fulin oo qaabka qaybsiga awoodda ama qaybsiga baawarka iyo awoodda guud ahaan marka laakiin waxaan rajaynaynaa ma dhihi karno isku dhac ma imaan doono laakiin waxaan rajaynaynaa in soomaaliya weji cusub iyo waayo cusub u bilowdo kaas oo ah madaxweyne iyo ra-isul wasaare is-ogol oo wadar ogol oo isla wada shaqayn karaya dalkana gaarsiin karaya waxyaabaa ugu horeeya hadda muhiimadda la saaro waxay tahay aan qaba anigu amniga amniga ayaa ah midda ugu muhiimsan in laga shaqeeyo waxaan anigu aaminsanahay ama aan qabaa kole madaxweynaha markuu habeen dhawood la kulmay xildhibaanada wuxuu yidhi waa inay xildhibaanadu ay ku noqdaan nin walba deegaankiisa dhab ahaantii culays ayay tahay in baarlamaanka halkan fadhiyo gobolihii wasiiradu halkan fadhiyaan sida aan ognahay taariikhda wasiirka amniga ama wasiirka gaashaandhigga maysan dhicin inuu laba habeen ama saddex habeen furumaha dagaalka iyo meelaha dhibaatooyin ka jiraan ay ku hoydaan marka waxaa loo baahan yahay in nin walba shaqadiisa u qabsado shaqada ku habboon qabto kii wasiir walbana wasaaradiisa halka ay dhibaatooyin ka jiraan in la aadiyo waddankana siyaasaddan in xamar keliya isa noqone siyaasadda in la furfuro oo gobollada iyo dalka horumar sidaas ay loo gaari karaan anu aaminsanahay brofesor sokor sidee looga baaqsan karaa khilaaf ku yimaada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
horta uma fadhino khilaaf ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sababtoo waxa weeyaan madaxweyne isagaa doortay ee looma dooran ra-iisul wasaaraha laakiin kuwa horeba waa dooran jireen may kuwa hore waxay kaga duwan yihiin madaxweyne xasan sheekh khibrad horan waa u leeyahay ra-iisul wasaare hore oo saddex buu la sufeeyey markana wuxuu ku doortay doctor xamsa aqoon shakhsi ah iyo selection isaga uu sameeyey sidaan la soconaan uu yahay qofka uu doortay inaan islaafayn taasi marka waa qodobkaas baan annagu ka duulaynaa ummadda soomaalida uma fadhido isqabad iyo khilaaf soo dhaagan haddaysan dhacdo haddaysan dhacdo khilaaf waa biniaadan shaqaa socota wax waa lasu khilaafka hadday dhacdo laba fariimood baa labadaba u kala fariya madaxweyneha ra-isul wasaaraha waa mar koowaad ra-iisul wasaare doctor xamsa waxaan xusuusinayaa in madaxweynuhu ka doortay boqolaal kumanaan soomaaliya inuu uga doortay selectionkiisa uu isaga kaga doortay kalsooni uu ku qabo marka inuu taa xusuusnaado oo qiimeeyo in madaxweynuhu doorashadiisa koobaad ee mas-uuliyadiisa koobaad ahayd inuu isagoo kala dhexbaxay malaayiin soomaaliya taas waa ra-iisul wasaare xamsa marka inuu xisaabtiisa taa ku darsado madaxweynaha fariin kale u farayaay waxay tahay madaxweyne inuu xusuusnaado hadda ka hor madaxweyne aadan cabdulla cusmaan ra-iisul wasaare u horreysay uu doortay cabdishiic cali sharmaake muddo yar ka bacdi khilaafaa soo dhex maray oo heshiiskii ruushka uu la soo saxeexday prime minister cabdirashiid oo soviet union madaxweynuhu mana ogeyn raallina kamaan isaga inta ka soo calooday mosco washington mosco tegay heshiiska soo galay madaxweynuhu kuma waafasanayn ma ku degdegin caradiisa weliba waxaa ka sii darrayn madaxweynahoo dhoofay ayuu ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka saxeexday ra-iisul baarlamaanki uu ku sharciyey madaxweyne aadan cabdulla cusmaan markuu xaaladdaa arkay ra-iisul wasaarihiisii cunto heshiisa soo galay haddana isagoo maqan ka faa'iidaysto ku sharciyey wax kale ma samayna heshiiskii buu inta soo qaato dusha ka saxeexay wuu dul qaatay wuxuu ogolaaday iyadoo khilaaf intaa la eg jiro in waktigii doctor cabdirashiid uu dhammaado markuu dhammaadana wuxuu keenay cabdisaaq oo markaasuu jawaabtiisii caladii ka jawaaba macnuhu waxa weye madaxweynaha waxaa laga rabaa xamza waa qofkii aad dooratay xamza premierka haddii khilaaf yaamadana fariintaas aada cabdulla cusmaan xusuusnow oo ah in aad qofka aad dooratay inaad u sabri kartid oo aad yeelan kartid oo aad abuuri kartid jawi aad ku sii wada shaqayn kartaan dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno howlaha culus ee horyaalla ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan lasoo magacaabay sida ay u hirgeli karaan qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran iyo ugu dambayntii qaabka ugu habboon ee afarta sane ee soo socota ay u wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim brofesor sokor jaamac geire oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicasiis nuur caabi iyo cabdulaahi mahadi xuseen oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka kulankii ugu horreeyey ee ay dhowaan muqdisho ku yeesheen golaha wadatashiga qaran oo ka kooban madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada waxa ay ku heshiiyeen qodobo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka si-aanbaqaadista wadahadaladii somalilan iyo in dalka laga hirgeliyo doorashooyin dimuqraadiya haddaba maxaa loo baahan yahay in la qabto si qorshayaashaas looga dhabeeyo aansiiyo dictor caabi xasan waa mahadsan tahay waa qorshooyin muhiima oo aragti muhiima hadda lasoo darxiyo waaye laakiin waxay u baahanta waaqici inay ka shaqayso waxay qaabka uga shaqay karta waaqica waxay ila tahay kow dee ammaanka oo hadda odayaashana ay sheegeen ammaanku uu unsirka koobaad oo muhiim ku ah dalkan in doorasho qof codar laga qabto ama wax u dhow oo laisku waafaqsan yahay sidoo kaleeto in la sameeyo qaybsiga khayraadka dalka in la sameeyo waxay maaragtay amba qaadi kara loo si degdeg loo amba qaadi karaa oo soo degdegi kara wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaa dhici karta in dastuurka kulligiisa uu dhameystirmo haddii khayraad dalka qayb uu ka yahay waayo tuhum badanaa jira dadka Soomaaliya ay tuhunsan yihiin wax badan sidoo kaleeto in laga shaqeeyo baarlamaanka Soomaaliyeed in wax kasta oo mooshin ah oo caqabad ku ah horumarka dalka in laga hor yimaado runtii dhibaatada weyn oo jirta maanta waxaa weeye laba kulan inay aheedaan rajeynaya in aynu kooramka baarlamaanka usa buuxsamin sidoo kaleeto in la actif gareeyo baarlamaanka inuu shaqooyinkiisa qabsado in sidoo kaleeto madaxweynaha soomaaliyeed iyo ra-isul wasaarihiisa ay ku dadaalaan in aqalka sare ay tafciiliyaan oo actif gareeyaan noqdo mid wakiil ka ah maamul goboleedyada cabdulaahi mahdi kulankii ugu horeeyey ee madaxweynaha iyo maamul goboleedyada dalka ay ka soo wada qayb galeen qodobo badanaa lagu gaaray sidee looga dhabayn karaa arrimahaasi oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaba ay ku gaari karaan dhow ahaantii waxay u baahan tahay in la- inay ay ka dhabeeyaan ama ay yani ay dhab ka noqoto madaxda maamul goboleedyada ee kulanka ugu horreeya madaxweynaha la yeesheen qodobada ay ku- ay ku wada hadleen in waxun laga inay fulaan wada fulaan inta badan Ee, midka ugu horreeya ah dastuurka dhamaystirka dastuurka waxaan ogsoonnahay ee, dastuurka eh, qabyo qoraalka ah oo muddo badan ilaa saddex dowladdan ee, madaxweyne xasan sheekh maxamuud farmaajo ilaa sheekh shariif ka hor jiray qabyo qoraalkan oo in la dhammaystiro waa wax muhiim ah waa midda koowaad tan kale dalka in doorasho oo dimuqraadiya la gaarsiiyo dhab ahaantii barnaamij dhibaatooyinka doorashooyinku waa waxyaabaha soomaaliya hadda ay la socon ladahay anigu taas waxaan qabaa aragti ah in inaan intaan la gaarin doorashada ee, dhex- dowladda dhexe in maamul goboleedyada laftirkooda laga bilaabo inay ku imaadaan qaabka hadda ay ku imaadaan qaab ka duwan oo maamul goboleedka laftirkiisa doorashada sida u dhacayso oo ah inay weli qabaa'iladu ay keenayaan xildhibaanada xildhibaanadu ay madaxweynaha dooranayaan si aan practicin ugu samayno ama aan yani wax un soomaaliya la dhihi karo tallaab hore loo qaado waan qabaa in maamul goboleed qudhooda laga bilaabo ee, tiro dad ah si uun ka duwan doorashadu in halkaas kasoo bilaabato in maaha mid afarta sano afarta sano afar sano keliya inaan la firin maamulka gobolka banaadir qudhiisa in ay ka bilaabato waxyaaba trial ah inaan samayno doorashooyin ah inaan dhihi karno gole deegaan laga sameeyo degmooyinka muqdisho ay ka bilaabato ilaa maayarka wax un oo markaas ummadda soomaaliyeed diilo gelin kara ayay noqon kartaa in tallaab loo qaado arrinta somalilan waa midda ugu adag runtii tan somalilan eh, waa qadiyad weyn oo la- oo aad aad u adag Eh, dhab ahaantii runtiina u baahan in si qoto dheer looga hadlo anu hal fikir ayaan qabaa oo ah sida zanzibar oo kale in loo manage gareeyo ugu yaraan oo zanzibar maadaama ay tanzania eh, ereyga tanzania iyo ay tahay zanzibar iyo tanganyika oo isku darsoomay Eh, ay leedahay madaxweyne iyo baarlamaanna leedahay laakiin waxyaaba guud ay ka dhexeeyaan sida calanka iyo lacagta iyo baasaboorka eh, konsularada inay u joogaan safaaradaha kale marka anigu waxaan qabaa qaybka ugu dhow oo lagu- lagu samayn karo ayadoo oo ayuun bay noqon kartaa laakiin si kaloo taas ka dhow anigu marna ma aaminsan inay soomaaliya sidii isla- si dhaqso ah laisugu soo celin karo waa tahay brofesor sokor isla arintan awalan eh, ma aana heshiis nagu cusub dowlad walba oo ina soo martay intaan bay oran jirtay dimuqraadiyad in doorasho la sameeyo in- laakiin wax ka hirgeli ka jiray ma jirin sidaynu hore uga baranay waxaana sababayay dhabka ma ahayn oo ma ahayn vision isla markiiba dowladu ay diyaar u ahay inay fuliyaan hase haatee aan qodobada u kala qaadno arrinta eh, doorashooyinka waxay muujinaysaa wixii laga bartay doorashadii hadda u dambeysoo dhacday oo aan hubo dhammaan shacabka soomaalidu meel kastoo ay joogaan iyo leebel kastoo ay joogaan inayna ku qancin qaabka baarlamaankani iyo xulashadu qaabkii ay ahayd doorashada dadban awalan eh, rajo waxay abuurtay marka doorasho dadbani oo noocaani horta inay tani ku- ugu dambayso wada hadallada soomaalida ma ii muuqato dowladihii haddayna soo dhaafay waxii ka horreeyey wixii dowladihii haddayna soo dhaafay in weli si dhab ah oo serious looga wada hadlay waa soo dhaweynaya aad baan ugu kalsoonahay in la gaaray xilligii somalilan lagu soo dari lahaa bejka soomaaliya ee qaabka loo mari kara dowladdu weli ma tilmaam laakiin ra'yigayga waxay la tahay dadka dhabta ah ee hawsha somalilan ay taabanayso stakeholderska doorasho walba iyo doo- dood walba iyo ay ka dhacayso ee somalilan keeskeeda inay ka qayb jiraan oo ay qayb ka yihiin dadka sool iyo sanaag oo labada darafba ah inay qayb ka yihiin ee ay noqon dad ee, ka fog xaaladda dhabta ah ee deegaanka dhulkaas taagan yahay ansiiya wasiirka runtii waxaa muhiim ah erga ah golaha eh, wadatashiga qaranka horta bal aan isla fahanna madashan waa mada- madal siyaasadeed Eh, sidaan la soconana eh, waa markii ugu horreysay uu madaxweynaha ka qayb galo sidaan wada ognahay sanadii barkii ugu dambeeyey madaxweynihii joogay markaa ba- qayb kamuusan ahayn ee madashan Eh, ka hor waxaa jiri jiray eh, golaha amniga qaranka ayaa jiri jiray horta waxaan u baahannahay inaan fahamno dastuurka muxuu ka qaba arrimahan dastuurka wuxuu sheegayaa in la sameeyo guddiga isku xirka xukuumadda sababtoo waxaan u baahannahay eh, d- horta namba- midda koowaad inaan fulino dastuurka wuxuu na amrayo horta waa guddigaas in la helo guddigaas shaqadiisa maxay tahay guddigaas wuxuu kala saarayaa shaqada dowladda federaalka u goonida ah dowlad eh, shaqada eh, wadam- eh, xubnaha do- eh, steedyada eh, xubnaha ka ah dow- eh, dowladda federaalka waxa laga rabo iyo waxa ay wada leeyihiin sababtoo haddii intaas aanay caddayn maana way adkaanaysaa in aan qodobada hadda la sheegay in la fuliyo sidoo kale waxaa loo baahan yahay secretariyaad oo ama- manaha dad fuliyaal ah waxaad arkaysaa in uu kulanka uu ka bilaawdo uuna ku dhammaado madaxda sare laakiin waxaa loo baahan yahay guddi joogta ah oo shaqo rasmi ah qabta oo maalin walba u soo kalaha mirdhalinta go'aamada iskale marka in dastuurka aan dib ugu laabano ee waxa uuna faraya aan samayno gudiyadaas aan howlgelino shaqooyinka federaalka aan leena aan u dayno shaqooyinkeena dowlad goboleed aan u dayno shaqooyinka ay wada wadaagaana aan ka wada hadalno si ay u maraan markaas marka ayay wuxuu isu bedeli karaa ficil laakiin inta kor lagu haayo oo ay ku kooban tahay keliya ee madasha ay kooban tahay waxaa laga yaabaa inuu gaabis ku jiro cabdulaahi mahdi safiirka soomaaliya u fadhiya kenya tarsan wuxuu dhowaan isaga baxay kulankii madaxweynaha kenya uu la yeeshay diblomaasiyiinta shisheeye kadib markii wakiilka somalilan ee kenya uu kulankaasi ka qayb galay inkastoo dowladda kenya ay arrintaasi raaligelin ka bixisay haddana sidee loo sixi karaa qaladaadka caynkaasa inaanay mar dambe soo noqon dhamaanta horta arrintan waa iska arrin iska siyaasadee siyaasadda maanta maadaama ogsoonnahay intaysan dowladda xukuumadda cusub aysan waddanka imaanin dowladdan xasan sheekh maxamuud aan dhehe intaan waddanka madaxweyne cusub uusan imaan xasan sheekh maxamuud xiriirka dowladda soomaaliya iyo kenya wuxuu ahaa mid iska liiqliiqda oonan waddo saxa ku taagnayn marka sababta inay waxyaabahan dhacaan sababteedu waxay ahayd maadaama xiriir saxa uusan ka dhexaynin dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya oo marka uu madaxweyne maxamed cabdillah farmaajo uu joogay ayay salka un ku haysay haddana kulankaana maadaama uu ku soo aaday oo ahay shirkii ugu dambeeyey oo yani khadbajintii ugu dambeysay madaxweyne uhuru kenyatta oo hadda duxulkiisa sii dhammaanayo ugu dambeysay u qabanayay safaaradaha iyo kulankiisa ugu dambey ahay way iska dhacday kolley cilad doontaa ku dhacdo ama cilad farsamaha ku timaado laakiin muhiimadda wax la qaadanaya waxay tahay maadaama dowladda kenya ay ka bixisay maxaa la raaligelin ay ka bixisay kolley intaas unbaa anigu aan ila tahay aan siiyo ninka la yidhaahdo sokor sokor see u aragtaa arrinta kenya iyo safiirka soomaaliya oo shirkii isaga baxay waa u hambalyeynaya salaana waa u taagayaa safiir tartan talabadu qaa talabada waxay ahayd runtii matashaha dareenka dadka soomaalida cudil taas waa safiirka la tartan wuxuu u sameeyey absolute waxay ahayd waddada isaqdahay arrimahan marka saynu ogsoonnahay waxay ka dhacdaa dhaqanka noocaani saddexda dowladood dariskeedu ah jabuuti etoobiya kenya saddexdaa dowladood baa caado ka dhigtay marar badan inay isku khaldaan qarannimada sovereignty ka soo iyo dowladaha carbeed oo qaarkood oo khaliijka ah waxaana waa wax ma ahan madaxweyne uhuro iyo madaxweyne hebele waa institutional problem waxaa suurada uhuro inuusan markaa raalle ogeyn ama agsidarka laakiin institutionska kenya ayaa cudurkaas ku jira si ay taas u dhici markasi waxaan aaminsanahay safiiradeennu iyo dowladaheennuba mararka ay tegayaan shirarka noocaasi iyo dowladaha noocaasi inay hubiyaan marka hore yaa imaanaya laakiin waxaa inuusan meesha uusan kula kulmin accidentally inuusan meeshii tago uusan kula kulmin dhacdadii hadda dhacday oo kale hadhowna uusan ka bixin waxaan aaminsanahay dowladahaas in si rasmi ah shir kastoo laga qaybgelayo haddii ay dhacdo noocaan iyo wax u dhow ay jiri karayso advance la sii weydiyo wasaaradda arrimaha dibadda ma jirtaa mana imaan kartaa hawl noocaasi si looga baaqsado taloo kale wamaadsantahay wasiiraan xuseen dhacdooyinka noocan ah marka ay dhacaan sida uu sameeyey ambasadorka xabasha ayuu ka gudbiyey ciddii ku habbooneed ayuu u gudbiyey dowladda kenyana way ka soo jawaabtay ayadoo raaligelin ka bixisay marka waxaan filayaa inay loo maray wadadii sax ahayd dowladda soomaaliyeed wixii laga rabay inay qabatay dowladda kenyana ay kaga jawaabtay qaladkii ay dhacay inay qirata oo ay raaligelin ka bixisay marka laakiin waxa anaga noo muhiimka macno waxay tahay in aan kenya xiriir wanaagsan la samayno kenya waa wadan daris ah wax badan naga dhexeeyaan dad badan oo soomaaliya ku nool yihiin hadda isagama sheekeynayno muhiimadda ay noo leedahay kenya marka inaanay caadifadna qaadin oo aan dhihin macnaha kenya intaas ayaa macnaha ay tahay xiriirkeena xiriirka kenya iyo soomaaliya siduu walaal iga horreeye sheegay muddo dheer ayuu macnaha liitay hadda waxaan u baahanahay inaan xoojino maadaama madaxweynaha kenya uu kasoo qayb galay calamsaarka madaxweynaha uu sheegayna macnaha dareenka uu ka qabo ee ku aadan soomaaliya sidoo kale lagu heshiiyey in lasoo nooleeyo golihii wasiirada ahaa ee wada shaqaynta dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya si arrimaha taagan looga wada hadlo wax walba oo farqi ah oo noo dhexmara annaga kenya madashaas weeye madasha ay tahay in looga wada hadlo oo wixii qaladaad ah ama wixii la kala tabanaya ama wixii cabashaa jira lagu xaliyo laakiinse marna ma noqonayso in aan kala go iyo colaad aan isu hayno dowladda kenya ma naga noqonayso jawaab wamaadsantahay cabdicasiis nuur cabdi marka koowaad khaladaadkan way dhacaan si ku talagal ah iyo si aan ku talagal ahayn labadaba u dhacaan brotocool khaldamay wuu dhici karaa si ku talagal ah oo lagu tijaabinayo dowladdan kalena waa ku dhici kartaa laakiin waxaa muhiim ah in aan ogaano soomaaliyana soomaali ahaane kenyan kenyan ahaane labadoodana deris bay ahaanayaan inta noloshu jirto waxaa muhiima markasta in la ilaaliyo diblomaasiyada wanaagsan labada dal ay ka dhexayso labada dalna waxaa macnaha soomaaliyana waxaa ku nool dad kenyaatiya dabcan oo usoo shaqo taga kenyana waxaa ku nool dad fara badan oo soomaali ah oo si kastaba ugu noolaadeen ama ha noqdaan muwaadiniin xagga soo jeeda ama ha noqdaan muwaadiniin xaggan ka soo jeeda marka waxaa muhiim ah si ayna waxaan usoo noqon iyadoo la ambaqaadaayo wadahadaladii madaxweynaha soomaaliya calimasaarkii markuu dhacay iyo madaxweynaha kenya in la sameeyo guddi arrimaha badan ka wada hadla marka waxaan qabaa aniga in si deg deg ah loo wada hadlo horta labada dal wada hadlaan oo la ambaqaado wada hadal looga gol leeyahay ama lagu ambaqaadaayo wixii horey u jiray oo khilaafka ahaa oo dowladdii hore dalkeenna iyo kenya ka dhexeeyey iyo hadda waxaan soo cusboonaaday intaba si rasmia loo wada hadlo labo in soomaaliya ay tusto dowladda kenya in ayna marnaba gorgortan gelin xuduudaha iyo madax banaanida dalkeena qodobka labaad waxa weeye in la soo dedejiyo wadahadalka soomaaliya iyo somalilan si mar kale soomaaliya iyo somalilan ayna iskugu imaanin isteejyada iyo masraxyada caalamiga rofesor sakor ugu dambayntii xalku muxuu yahay sideese afarta sano ee soo socota ay ku wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada halka waxaan u arkaa inay tahay baaqi madaxweynaha oo siyaasadiisa ahaa soomaaliya heshiisa adduunkana heshiisa taa macnadu waxa weyaan madaxweynu inuu ka dhabeeyo inay soomaalidu heshiisa marka hore si ay adduunka ula heshiin karto taa macneedu haddana waxa weeyaan in arrimaha masiiriga oo ay ka mid tahay amniga qaranka ciidan dhisidda physical federalismka arrimaha masiiriga dalku madaxweynuhu hormuud ka noqdo in dhammaan dowladda federaalkaahi iyo dowladaha membarkaahiba ay heshiis ka yihiin markii heshiiskaas lagu dhawaaqana wixii lagu heshiin la fuliyo laakiin ayadoo aan laga eegin siyaasad guracan oo ah kanna waa ila saaxiib kanna waa ila col ee ay tahay wax dadku ayadoo daa furan heshiiskaasi public yahay ummadda soomaaliya ogtaa qofkii ka baxa dowladda soomaalida federaalka waxaa u taala shaqooyin ciidaa ka badan ee uma taalo madaxweynayaasha hadda jiraay keebaan kan ku bedelaay keebaa kan ka haboon hadday ku ekaato teeda muhiimad ay la yeelanayaan madaxweyne maamul goboleedyadu soo noqodkooda soo noqod la-aantoodu secondary bay noqon laakiin hadday primary noqdaan oo ay dowladda u noqdaan waxaa kasta waxaa muuqata sitii hadda dhacdayba inay ka baaqanayso waajibaadkeedii asiiliga ah federaalku lahaa haye wasiir maxamed mukhtaar xalku muxuu yahay sideese afarta sano ee soo socota dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay u wada shaqayn karaan wakhtigoodana u dhammaysan karaan sida haddaad sheegay in dastuurka lagu laabto in la sameeyo guddiga isku xirka xukuumadaha ee la kala caddeeyo shaqada ay leedahay dowladda dhexe shaqada ay leedahay dowlad goboleedyada iyo shaqooyinka la wada wadaago wixii marka intaa ka soo baxa la sameeyo maxkamaddii dastuuriga ahayd taas oo fasiri doonta dastuurka waxyaabaha lagu kala duwan yahay iyo cidda xuquuqda hoostale haddii marka labadaas talaabo muhiimka la qaado waxaan aaminsanahay in ay yaraanayso waxa laysku khilaafayo dabcan federaalka intuu jiraba aragti kala duwanaan way jiraysaa laakiin haddii labadaas hayadooda muhiimka guddiga isku xirka xukuumadda iyo maxkamadda dastuuriga la sameeyo waxaan filayaa in ay kala cadaanayso xuquuqda iyo waajibaadka ay kala leeyihiin dowladda dhexe dowlad goboleedyada wada shaqayntan ay fududaanayso waa mahadsantahay adoo soo koobaya cabdicasiis waa mahadsanta xasan kaaf in madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha ay ka dheeraadaan wax kasta oo khilaafa u dhexdooda ah in la dedejiyo dhammaystirka heshiiska khayraadka dalka sidii loo qaybsan lahaa sidoo kaleeto walaal in la soo dedejiyo oo la sameeyo guddiga xadaynta maamul goboleedyada dalka in dowladda federaalka soomaaliya ay ka shaqaysiiso aqalka sare kaasoo matela dowlad goboleedyada noqdana mid active ah mar kastaba oo dowladahaas ku noqdo mar kastaba fasaxyadu ay jiraan ama shaqo rasmi ka qabta qodob kale oo xiga waxa weeye in dowladda dhexe ayna ku samayn wax faragelin ah dowlad maamul goboleedyada marka la dhisaayo taasoo runtii aan ognahay natiijada laga gaaray muddooyinkii lasoo dhaafay qodobka ugu dambeeya waxa weeye in la joogteeyo shirarka wadatashiga qaran noqdaana kuwa mar kasta dhaca gaar ahaan bil kasta cabdulaahi mahdi adigaa soo gabagabaynaya isla su-aashan sidee afarta sano oo soo socota dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu u wada shaqayn karaan khilaaf la-aan dhammaantood soomaaliya anoo khilaaf ma wada dhammaanayo mar walba laakiin waxaa muhiima in jiraan hawlo loo idmaday ama howlo horyaala maamul goboleedu inay yeeshaan shaqo la qabanayo soomaaliya inays horta isa ujeedadeeda noqon dowlad maamul dowlad maamul goboleed la bedelayo iyo maamul goboleed madaxweyne imaanaya soomaaliya inta badan maanta already hadda waxaan ku mashquulsannahay doorashada dhici doonta yaa imaan doona yaa bixi doona maamul goboleedka waqtiyadii qaarkood waxaa la isku haystaa qaar waqtiyada way ku darsadeen waxyaabahaas marka muhiimaddu waxay tahay in yani dawladda dhexe madaxweyne xasan maxamuud asagoo way aragnimadiisii hore iyo midii dambe iyo hadda markuu banaanka joogayba asagoo og dhibaatooyinkii iyo caqabadihii maamul goboleedyada iyo dawladdii dhexe hadda dhex taalay asagoo waxaasoo dhan ka fogaanaya madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu la yimaado siyaasad baxsan oo oo cad oo waxqabad lah marka hore in maamul goboleedyada lagu tartansiiyo waxqabad laakiin aysan noqon hebel hebel ha lagu bedelo hebel ha lagu bedelo inkastoo iyadu isbedeli doonto oo waqtigaa wax walba saxi doona waqtigaana bedeli doona ma dhihi karno khilaaf ma imaanayo laakiin inay dowladda dhexe aysan iyadu hormuud ka noqon aysan iyadu hordhac u noqon maamul goboleedyaduna ee shaqooyinka loo idmada qabsadaan doorasho imaan doonta dowladda dhexana markaas doorasho waadaxa oo cad sida wixii koonfur galbeed ka dhacoo kale aan ognahay oo bilaawgii horeba dowladda maxamed cabdullah farmaajo waxyaabihii la degay ay dhibaatada abuuray ay ka mid ahayd kadibna halkaas ayaad meesha dagaaladii maamul goboleedka dhama ay ka bilowdeen marka waxyaabaha dhibaatada abuuray Soomaaliya aan mar walba ku mashquulin waxa tahay marka dawlad cusub timaado waxaan ka fikiraynaa maamul goboleedyo anagana taageersan waxaan ka fikiraynaa doorashada soo socota sidii aan ku soo noqon lahayn laakiin looma baahnaan qabaa qofku sanad ha joogo laba sanad ha joogo saddex sanad afar sanad ha joogo in wax qabad ummadda cad muuqdo in looga tagaan anigu aaminsanahay intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim brofesor sonkor jaamaca geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicasiis nuur caabi iyo cabdulaahi mahdi xuseen oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo